galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa galab talaadaha bisha februarina waa labaiyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaana wadajir idaacaddeena kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan baarista shidaalka soomaaliya waxaan shirkadaha usoo bandhignay awoodda iyo ilaahay resourciga aan haysano marka ciddii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show waa maanta london aan ku qabanay waxaan rajaynaynaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaasoo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedin maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan soomaaliya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada boosaaso oo lagu qabqabtay dad dadka si qarsoodi ah uga tahriibiyaa magaalada warbixino ayaan idinkaga haynaa
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
qaraxa lagu xiray gaari ciidanka booliisku uu leeyahay ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgelayay saldhigga degmada hodan ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabi jiray xasan dheere qaraxaasi ayaa la sheegay in lagu xiray gaariga waxaana uu qarxay xilli uu marayay dhismaha saybiano ee isla degmadaasi qaraxaasi kadib ciidanka ayaa gaaro goobta uu qaraxu ka dhacay maalmihii tegay magaalada waxaa ka dhacayay qarax lagu xiro gaadiidka gaar ahaana kursiga darawalka taasoo inta badan sababta dhimasho ama dhaawac culusa saraakiisha amniga ma aysan faahfaahin halka lagu xiray qaraxan
xubnaha golaha kongareska ee maraykanka ee kasoo jeeda labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga oo wadahadalla ay u socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan labada dhinac ayaan faahfaahin ka bixin heshiiskan laakiin qaar ka mid a kalkaaliyayaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo lagu talagalay in xayndaab loo sameeyo siddeed iyo siddeetan kilomitir oo ka mid a xadka maraykanka iyo mexico madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanayay in ka badan shan bilyan oo dollar si lagu dhiso derbiga uu hore u ballan qaaday sihayaha xilka xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka batrick shanahan ayaa maanta oo talaada ah waxa uu booqday dalkaasi ciraaq xogeeyaha kumeel gaarka ee gaashaandhigga maraykanka ayaa ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda ciraaq labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan mustaqbalka ciidamada maraykanka ee ku sugan dalkaasi ciraaq shan kun iyo laba boqol oo askari oo maraykana ayaa haatan joogta dalkaasi waxaana howshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada ciraaqa
ugu yaraan toddobiyo toban qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaaso ah ka kacay hoteel ku yaalla indiya ka hor intii aanu waagu baryin dabka ayaa ka kacay hoteelka arbit bales oo ku yaalla bartamaha magaalada delhi waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka warbaahinta gudaha ayaa ku waramatay in dadka dhintay ay ku jiraan carruur iyo haween isku dayayey in ay dabkaasi ka baxsadaan halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada boosaaso ayaa muddo toddobaad ku dhow waxaa ka socday howlgal uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal muxidiin axmed muuse waxaanay ciidamadu howlgalladaasi kusoo qabteen dad ay sheegeen in ay ammaandari ka wadaan gudaha magaalada boosaaso iyo shakhsiyaad ka ganacsan jiray tahriibinta dadka sidoo kale waaxda ciidamadu ayaa saldhigyada ay ku hayaan dad tahriib ah oo ay ku soo qabteen guryo magaalada ku yaalla oo si kumeel gaar ah ay uga hayeen dadka wax tahriibiya wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa booqatay qaar ka mid a saldhigyada dadka lagu hayo waxaanay nooga soo dirtay warbixintan dad fara badan ayaa ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen muddadii ay ku jireen howlgalka ay ka samaynayeen gudaha magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiyidiin axmed muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgal ayaa v o a u xaqiijiyey inay howlgalkan ku soo qabteen tiro ku dhow toban oo ah dadkii wax tahriibin jiray oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen sidoo kale tahriibayaal fara badan ayuu sheegay inay ku xidhan yihiin xabsiyada magaalada boosaaso iyo daday uga shakiyeen ammaan darrida magaalada boosaaso qaar ka mida tahriibayaasha oo isugu jira rag iyo dumar oo aan kula kulmay saldhigga minjir ee magaalada boosaaso ayaa v o a uga warramay qaabkii ay u soo qabteen ciidamada booliiska iyo halka uu safarkooda tahriibta ahay ku wajahnaa
shamse maxamed cabdi nima aha anukoo jiifanay ciidankoona kor taaganaa aragnay aniga dalka yaman baan u soconay waa kasii socon dalka sacuudi caribi baan u soconay aniga saddexdeeda carruurood
waa gartay marka baddaasaad rabteen adiga ciyaalkaaguna martaan ahaa dalka sacuudi carabi aan u soconay sacuudi iyo safarkeeda iyo dhibaatada ka sokaysa hore mau taqiin hore waan u maray hal mar baa u maray tookadan baa laba iyo ah aan maraya
waa gartay hadda maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshahay hadda waxaan jeclahay maadaama booliiska ayna soo qabteen oo oo meeshay badda ii halisamayso intaan waddankayga askayga naqano
waa gartay yaa idin tahriibin lahaa marka oo masuulni ka ahaa oo intaan naga tahriibin laya haa aniga qofta aan ku soo degno waa fahmo anigu isbuurdayna oo galabta la maalinta la imaana galabta la imaana habeennimada baa nala soo qabtay xaggee ka timi magaalada juhar aa imaanay waa gartay imise qof ahaydeen shaqufa inaan nala soo qabtay xafiiskee laydinka soo qabtay majis aniga waa soo baxay maadaama oo tahriib uu soo baxay qarab soo guday aniga waa jeclahay inaan sii tahriibo maadaama hadda dalkii la celinaana aad iyo aad aan u jeclahay leyla muxudiin axmed leyla xaggee ka timi degmada yaaqshid muqdisho wallaahi siddeed qofood ana wiilasha siddeed waay waa gartay xaggee ku socoteen Een, yemen
waa gartay ciidamada xaggee idinka soo qabteen xafiiskee xafiiska eleg xamdi maxamuud nuur xamdi xaggee ka timi degmada balcad
waa gartay xaggee ku sii jeeda waxaa ku sii jeedaa yaman waa gartay goorma ayaa safri rabteen
waxaa safri rabnay maalinta habeen maalinta sabdig inaa nala qaadaa rabo habeenka khamiistana waa nagla soo qabtay askaraa guri nagu soo weerartay waa gartay een, gurigee joogteen marka guriga waxaa joogna maamo fahma waa gartay marka waalidiintiin iyo ehelkiina mala xidhiidhaysa waa la xiriireen si fiican ayakaana na soo xiriiriyayeen
iyadoo howlgalkani socdo waxaa habeennimadii xalay magaalada boosaaso lagu dilay nin ganacsade ah waxaana taliyaha ciidamada booliisku sheegay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen raggii dilkaas ka dambeeyey baaritaan kadibna ay maxkamad horkeeni doonaan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muran ka taagan shidaalka soomaaliya waxaa soo diyaariyo soona jeedinaya haaruun macruuf
toddobaadkii hore dowladda soomaaliya waxay magaalada london ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyey soomaaliya intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka sahanka waxaa isaga dembeeyey labada shirkadood ee kale ah sooma oyal an gas iyo shirkadda sbectrum sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyey sahaminta labadan sahan waxay sheegeen in fursadda soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarrayso waxayna ilaa haatan arkeen humaaggii shidaalka sida lagaga dhawaaqay magaalada london tartanka shidaalka soomaaliya waxa ay rasmi ahaan u dhacaysaa toddobada bisha nofembar ee sannadkan iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guulaysta waxaa xigi doonta saxeexa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambayn sagaalka bisha disembar ee sannadkan heshiisyada la saxeexana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan kowda bisha janaayo labada kun iyo labaatanka haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dowladda soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka haddii ay ku habboon tahay maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada haddii aysan ku habboonayn maxay tahay sababtu waxaa kaloo aan barnaamijkan galka baadhista ku eegi doonnaa waa maxay saamiga ay dowladda soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay gelayaan dowladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hordhigay wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed oo hogaaminayay wafdigii dowladda soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka soomaaliya ku soo bandhigay magaalada london sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda soomaaliya sanadkii laba kun shan iyo saddex iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii taasay ahayd sababtaan u nimid waxaan soo waxaan shirkadaha usoo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resourciga aan haysano marka eh, ciddii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show waa maanta london aan ku qabanay waxaan rajaynaynaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan soomaaliya degdada maalmaha aad sheegaysid oo oo- oo la leeyahay waa waa lasoo waa lo- waa lasoo codsidaa lasoo gudbinaya waa tentative days waa macnaha waa maalmo oo oo aan isleenahay waad fulin kartaan laakiin haddii ay nala- ay noo fuli weyso alla sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo oo dib u eegis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxma samayn karno waxaan rajaynaynaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaah yidhaahdo ka- kadibna aan aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annagoo sharciga haysana inaan gali karno broseskaas kale laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay eh, galaan ilaa tartan.
iyo hadda wax shirkad oon hayna male waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dibay waxay ula soo xiriiri doonta- xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa eh, daraasadda oo ay- ay- no- shirkadaasaa waxay u mas-uul ka tahay inay ciddii lasoo xiriirtaba inay si detaila u tusto meeshay danaynayso eh, kadibna ay wixii to- soo dalba markaas arkayna haddaba ka sokow jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo waxaa jawaabo u baahan dowladda soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka london ka sokow soo bandhigista xogta shidaalka ma jiraan tallaabooyin kale oo la qaaday intii uu socday shirka london su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee soomaalida islamarkaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee janaayo oo uu xilkaasi iska casilay jamaal qaasim mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dowladda soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada waraysiga aan la yeeshay jamaal qaasim mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii london ay dowladdu wax ka beddeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka jamaal oo ku sugan london waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada london ee lagaga hadlay shirkii khayraadka soomaaliya background marka aad galowdid waxaad commitment ayaad samaysay waxaad samaysay ayn, ah, oo ah in aad diyaar tahay waxaad samaysay in maxay ahayd prestationada iyo wax oo dhanna waan arkay waxaana waan dhegaystay inaan arkana uma baahina xataa ka hor baama ogaayba waxa meesha bitran waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo auctionka ayaa furmay license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay prestationada waad aragtay waxa meesha loo joogo ma aha daytadan dad tusinayn obviously way ku jirtaa in daytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo prestation oo laga jeediyo laakiin muhiimadda maxay tahay dowlad marka ay bitland furto waxa loo waa is- heshiiyeynayna- maxaan ku yidhaahdaa shirkaduhu ay waxa loo waxay uga fadhiyaan dhowr qodob hal inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyade sharciyadeedii horta inay meesha ka cadayso inay furtay bitranku inuu furan yahay tartankii inuu furan yahay inay meesha ka cadayso waxaa laga rabaa inay cad- inay meesha ka cadayso inay ka samayso block delineation wax la dhaho oo ah blogyadii oo la gadaayay inay dhahdo ayna bloggaas ama xirmadaas meeshaasay ku taallaa xirmadaas meeshaasay ku taallaa xirmadaas meeshay ku taallaa cabirkeeda waa intaas tiina meesha waa laga sheegay oo blogyadii waa delineationna lagu sameeyey Ayna- waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah ayna maxaan ku yidhaahdaa fiscal terms waxaa la yidhi waxyaalaha lacagaha ah oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah Ayna fiscal termkaas ayna- ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey waxaa meesha ayna kaloo laga rabaa tender document wax la yidhaahdo documentigii applicationadii wixii lagu samayn lahaa agaasimigooda meesha jooga oo presentation lagu samayn la sharxay ayna shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay laga bilaabo marka ay shirkaas uu dhammaaday waxa furan applicationadii in lasoo gudbiyo waxaana loo sheegay shirkado inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd in applicationadii lasoo buuxbuuxiyo fiscal termkii lagu soo waxeeyo in ah, petroleum lowgii waxaa la gudbiyey two labada kun iyo sideedii kii ahaa la gudbiyey in ah, iyadoona weliba kii kale la
qodob kale oo laysku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in soomaaliya ay xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka wasiirka shidaalka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi shuruucda dhimadna waa la dhammaystirayaa kawar kaba soo qaad in sidaa ay ku hirgaleen oo kowda bisha janaayo labada kun iyo labaatanka ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa eh, golaha wasiirada si ay u ansixiyaan golaha wasiirada kasokow ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo dersa oo aqoon-yahana ama baarlamaankaba Eh, baarlamaanka horta wuxuu wuxuu na- oo naga yaala dib u eegistii sharciga batroolka kaasoo aan soo dhammaanin horta cid wax taaban karta ma leh Aw- ko- marka koowaad Eh, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda ay la la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay eh, eh, hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan Eh, haddaad leedahay dad madax bannaana la keenaya dadka madax bannaan aniga ma ma arko dad madax bannaan sabab loo keeno oo oo wasaaraddii awoodeedii ayay ay- ayay ayaad leedahay cid kale hala siiyo La- waxa- marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso shab- ka- baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu inuu kor joogteeyo wax annaga aan samaynayno go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharcigaas soo dhammaado islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambayn inuu ansixiyo heshiisyadan heshiis heshiiska las- la- oo baarlamaanka uu ansixin doono waa sharciga ee heshiiska caalamiga ee shirkad caalami lala galay ma aha miyaa heshiiska shirkadda caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyaddiisa qaadaya golaha wasiirada waa gartay haddiiba la sex- haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobankii la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii labada kun iyo sideedda haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo eh, wakaaladii batroolka wakaaladda batroolkuna mudda u baahan tahay marka ma kula tahay Eh, sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaqa u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedii haysaan marka intaa ma lagu dhammayn karaa Aan ku toban sax- bilood aan ku- aan ku saxo sharciga horta wuxuu dhisi doonaa laba hay-adood hay-adda waxaa leedahay hay-adda batroolka soomaaliyeed oo waa tan loo xeerni- xeer nidaaminta shirka xe- xeerarka fulinaysa shirkad kalena waa dhisi doona oo shirkadda batroolka qaranka soomaaliya la dhaho intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan wax weyn maaha Waa- waan- waan dhisaynaa Eh, inta ay dhismayaanna waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa u xus- oo si ku meel gaara shaqada usii wadaya laakiin su-aashu waxay tahay maa horta la dhiso iyaga maxaa loo degdegayaaba intee u degdegaynaa kula tahay adiga ada adaan ku weydiinaya macnaa maxaa u sugi laadiin meelaan meelaan u degdegayna male waxaan waxaan degdegayna male Waa- aniga waxaan ku wadaa sharciga ku dhaha sharciga aan u gudbinay ku taala inta hay-addaas dhismayso regulatory bodyga oo ah, regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya Ha, ma- wax aniga aan keenay ma aha waa gartay laakiin maxaa loo sugi waayeba inta la ansixinayo sharcigii baarlamaanka uu ka soo baxayo sharcigaasaan wakaaladii sugaynaa, iyo hay-addaas- hay-adii shar- sharcigaasaan shidaalkana la sugaynaa inuu samaynayo ansaxo hay-adaha waa dhismi doonaan shaqadaanna inaan inaan inaan soo bandhigno waxaan haysano isma diidana walaalo laakiin xogayihii hore ee joogtadaee wasaaradda batroolka iyo macdanta jamaal qaasim mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxa yiilay ayn codsi ah in background la sameeyo laakiin waxa yiilay ayn shaqo aada u dheer oo ay ahayd in la qabto Eh, ayn xukuumadda markaas dee waxay ayn ayn ayn aada ugu mashquulsaneyd howlo kale marka wasaaradda ayn waxaa si cad loogu sheegay in ay howlahaas ay hakiyaan oo oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax background in la qaban karo lama qaban karo ilaa sharciga batroolka ee la daraafta ee la sameeyo laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay saw ay ay saw ay ay ay heerkii la rabay kasoo gaarayso wax dala wax background lama qaban karo taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiran waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay labadan sano ugu dambaysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri ay- ay- nalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto weli meeshii aan taagana oo petroleum loogi lama ansixin ayn tax loogi weli diyaar ma aha ayn maxay ahayd capacitygii weli wax iskama bedelin institutionadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yidhi dib ha loo dhigo waxay ahayd horta diyaargarowgii la rabay oo de- xukuumaddu ay ku dhawaaqday diyaaru noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi tan aan usoo gudin because hadda meel aan ka noqono ma joogno already waa waa waa commit garaynay oo maxay ahayd backgroundka ayaa bilowday haddaba muxuu ku bilowday wuxuu ku bilowday sharciyo aanan ayn wax hadda la rajaynayo aysan aysan aysan aysan aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxaa la gudbiyey la- sharciga laba kun iyo sideed kaasoo ayn unitary system ku saab ku- dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka bishii juun ee sannadkii hore magaalada baydhabo waxaa heshiis ku gaadhay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada heshiiskaasi waxa uu dhigaya in dowladda soomaaliya ay yeelato saami dhan boqolkiiba konton iyo shan maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana boqolkiiba labaatan iyo shan degmada soo saartayna boqolkiiba toban halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan boqolkiiba toban haddaba heshiiskan soo dhoweyntiisa waa mid ay ka wada sinnaayeen dhinacyada haddii ay tahay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay oggolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya iyadoo haddana aanay jirin is-afgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya waxa uu xilligan madax ka yahay macadka cpem oo u taagan somali institute of public administration and management aniga waxaan taageersanaa waxay tahay horta soomaaliya ma u baahan tahay horta waxaa laga dhaqaaqa waxay tahay horta soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka ilada ay ka faa'iidayso taas absolutely boqolkiiba boqol waa waa- waa waa taageersanahay waxaan marka kale oo taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya waxbaa jiro mas-uuliyaddaa jiro annaga dhankeena marka in aan siyaasadii aan ku heshiino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan ugu imaan shuruucdii loo baahnaa ilan hadda waxaa jirta baarlamaan federaal waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin inaan marsiino Eh, hay-adihii naga maqnaa agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa waxaan usoo qaaday maanaha hay-adda bay-ada eh, hay-adda nidaaminta shidaalka shirkadii eh, shidaalka soomaaliyeed maanaha waxyaabihii lafdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa waa waa lagama maarmaan sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan
waxaa ka soo baxay oo kale shirkii london rasmi ahaanna loo ogaaday in shirkadda sbectrum oo haysa xogaha laga aruuriyey shidaalka soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee soomaaliya wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii soomaaliya somo oyel angaas hadda ka hor waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq inkastoo haddana dacwooyinkii iyo wixii loo haystay baaritaankii la sameeyey waxba lagu waayey laakiin mid ka mida qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama somo oyel xilligan ma jiraan Eh, somo oil xiriir lacageed ma lihin wax haba yaraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad soomaali u shaqaysa tahay Eh, shirkad kalaa jirta oo spectrum layihahdo oo daatada soomaaliyeed noo haysa marka um, heshiiskii lala galay wuxuu ahaa shi- inay qa- ha- wixii ayada ba- ay baartay iyo wixii somo oil ay baartay waa ayada inay gacanta ku dhigto iibiso market garayso percentagena dowladda soomaaliyeed iyo ayada u kala qaataan wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaal ah ama som oil ama mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro waa la baari karaa waa la baari karaa waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee soomaaliya wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo galaba ma jiraan Was- inta aan joogay sooma gelin wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah marka eh, ma jiraan sooma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa sooma oo lacag siisa soomaaliya waad ogaan lahayd oo oo lacag soomaali si eh, siisa hadda ma jirto waay maxaad ka wadaa spectrum baa noo iibinaysaa qaybteedana siinaysa waxaan waxaan u maleeyey inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan may may spectrum waa shirkadii seismiga samaysay daatada soomaaliya gacanta ku hayso waa waa multiclient company waaye ayadaana eh, loo eh, shirkadda inay inay noo iibiso noo hayso noo kaydiso daatada soomaaliya intaasaa la- ah, lagu ah, lagu ah, shir- qad- shir- heshiis lagula galay imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan spectrum waa ayada lafteeda waa ma- hadda kama jawaabayo waa waad og tahay laakiin waa taqaanaa sooma intay leedahay ha ha heshiis heshiis ayaa yaala xafiiska waa waa waa shaqo dowladeed waa heshiis- ah, xafiisku yaala ha heshiis lala galay mar- mar- sharci ah adduunku adduunku og yahay im- dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta spectrum leedahay ma hadda hadda ma hadda ma ma sheegayo boqolkiiba konton muu ka badan yahay saamiga spectrum wuu ka yidhi saddex meeloodoo meel muu ka yaryahay mise uu ka badan yahay su-aashaas intaas ku ekay walaalo Waa- wuu ka yar yahay way dhamaatay waayo maxaa interestiga kugu jira muxuu yahay adiga waxaa igu jira dadka soomaalida inay ogaadaan interesti gaar oo ani shaksiyan aan- anagaa u hayna sirta anagaana og waa intaasaan kuu sheegay u sheegay marka boqolkiiba eh, saddex meeloodoo meel muu ka yaryahay mise uu ka badan yahay adiga inta aan kuu sheegay u sheeg dadka soomaaliyeed boqolkiiba konton ka badan ay kuleeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka soomaaliyeed hase yeeshee warar aanu ka helnay ilo xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xaroota iibka xogta sahanka shidaalka soomaaliya ay dowladda soomaaliya leedahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan halka shirkadda spectrumna ay leedahay boqolkiiba labaatan iyo shan jamaal qaasim mursal xogihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud soona socotay ilaa sannadkii u horreeyey ee dowladda xilligan jirta
harinow waa sidaas sheegtay horta aniga ayn, Soomaaweel waktigeedii maba joogin intaa dadka daaristii socota xataa war ma ayn, waa ka maqnaa laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay taas ayaa horta s- b- ugu dacwada ugu badan ay ahayd lagu haystay oo capacity building kaas ah taas horta ayn, iyadana waa tan la- inta la baaray la yidhi ayn, waa waxba laguma helin shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa haa way jireen haddase ma jirto way jireen waxay jireen oo waktigaas ay- spectrum ayaa wasaaradda lacag oo oo oo oo oo oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertiseka markaas joogay ayn ay qaadanayeen marka sizing loo seedhay one of the waxa- waxa- one of the obligation ay ku jirtay oo ah in la muddo laba sano ah capacityga ay kabi doonto oo oo oo oo- oo shaqaalaha xilligaasina oo ah waa sannadkii expertiska waxay ku ekayd in august two thousand seventeenkii wixii ka dambeeyey ma jirin lacag kale wasaaradda ayna ayna la siiyeen goormayna bilaabantay waxay bilaabatay labada kun iyo shan iyo tobankii marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku la dowladdii hore ay dhammaatay bilaabatay tanay ku dhamaatay la dhamaatay lacag intee la-eg bay ahayd waxay ahayd uh, uh, bishii ayna adi lixdii biloodba uh, afar boqol iyo konton kun oo dollar yeah.
mas-uul si toosa uga warhayey lacagaha ay shirkadda spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay hal milyan saddex boqol iyo konton kun oo dollar oo lagu soo shubay bankiga soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwo sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro soomaali iyo ajaanib isugu jirta hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dembeeyey ee soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dembeeyey dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dowladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhexeeyo konton iyo afar ilaa lixdan iyo lix boqolkiiba iyadoo ay ku xidhan tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnebi ah oo bishii hore tegay magaalada muqdisho dowladdana kala teliyey arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray toddobiyo labaatankii bishii janaayo in saamiga ay soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan waddammada caalamka qaarkood inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hoseeya marka loo eego waddammada kale waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxeexii kastaba ay dowladda soomaaliya ka qaadi doonto laba milyan oo dollar lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxeexa heshiiska oo ah sagaalka bisha disembar ee sannadkan jamaal qaasim mursal dhibaatada dhacday waxay tahay oo aniga aan ogahay oo cidna kalena aysiii sheegaynin in muddo hal sitamaan gudaheeda muddo laba sitamaan bil ka yar gudaheeda qof ayna ayna shaksi kale lasoo haayargareeyey oo la keenay beast one la dejiyey fiscal timekii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel layska dhigay mid cusub lasoo saaray midkaas cusubna ka hor intaan bilraamka la qabin lagu faafiyey websiteyada oo la leeyahay ayna soomaaliya hadda waa the most attractive waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan oo ka hooseeya kaaleya waa mosas rasis marka meesha marka dhibaatada ka jiraysa waxay tahay marka wadan anagoo kale ah oo rights uu bixinayo oo layson uu bixinayo oo fiskalkiisa uu yahay noocaas macnaha waxaan bixinayna we're giving away wax badan oo isteegeena ah ayaan bixinaynaa marka labada analysis laisku sameeyo analysis asaga uu sameeyey uu ku sameeyey iyo midkan oo hore u yeelay oo opel opel qola la yihahdo ay ku sameeyeen oo i m f ay ay analysis ku sameeyeen waxaa la ogaaday the best kan ugu fiican fiscal termk inaan haysano ayaa la ogaaday laakiin haddeerkan wax badana laga bedelay overall marka laisku soo duubo waxa dawladdu helaysa waxaa lagu soo qoobay konton iyo laba ilaa iyo lixdan weera kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isla bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay usoo ceshaan ilaa iyo siddeetan iyo shan ayaa marka ugu dambaysa aan gaaraynay marka so waxaan u baahannahay just wax waxaan u baahannahay waxaan rabaa Ah, go ahead.
waxaan rabaa dadweynuhu in aada u fahmaan waxaad leedahay waanwaanta wadaxaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha novembar toddobadeeda ee meesha dowladdu ay ka bilaabayso waanwaanta ee heshiiska qaybsiga khayraadka waa boqolkiiba konton iyo afar ilaa lixdan waa intaasaad leedahay waa intaas ha boqolkiiba waxa weeye sida ku qoran konton iyo afar ilaa iyo lixdan iyo afar ha konton iyo afar ilaa iyo lixdan iyo afar marka waxaad leedahay soomaaliya een, heshiiskaa ka wanaagsan oo ka qiimo fiican ka qiimo sarreeya Ay- ayay heli kartay ayaa am- yidhi.
ay- ayaa jira waaba yeela waaba di- waaba yeelaba wasiirka markuu xelka la wareegay lagu wareejiyey wuu yiilay keliya meelsha tax eh, taxiga ayaa xoogaa wax ka qaldanaa macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taxiga oo aan markaas jirin marka waxay ahayd in lala sugo sharciga ta- taxiga eh, tax lowga eh, sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo markaas bacdi la waafajiyo eh, wixii tax ma- ma- wasaaradda financiga ayaa u qaabilsan wasaaradda maaliyadda u qaabilsan la isku raaco kabacdi saas lagu waxeeyo lagu- lagu sameeyo
su-aalaha badankooda ee isweydiinaya khubarada soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda sooma oil and gas bishii ogost sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka heshiiskaasi shirkadda sooma oil and gas waxaa u saxeexay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka britain michael howard dhinaca soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka cabdirasaaq cumar maxamed waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaac ay uga muujiyeen dadka soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku u ogolaanayo sooma oil and gas inay hesho lixdan kun oo kilomitro isku wareeg ah oo u dhiganta labiyo toban xidhmood Een, heshiiska waxaa ku jiray eh, dabcan een, marka qo- shidaal la- la sameynaya kambani uu rabay inuu waddanka shidaal ka sameeyo waxaa la galaa heshiis oo la yidhaahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo waxay dalbadeen dee in heshiiskaas markii iyagana ay galaan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan heshiiska inta aan ogahay waana kusoo diri doonaa waana kula wadaagi doonaa waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks ma aha yacni blockskaasaan rabnaayo hana la siiyo ilaa wa ilaa ma aha kuma qorno meelay kaga qoran tahay ma laha Eh, closeka ka hadlaayana eh, waa akrin kartaa marka wax cayiman oo dhahayo ilaa wa ilaa hana la siiyo weliba waxaa aaminsanahay aniga eh, markii aan heshiiska aan galaynay eh, looyaro een, een, kasoo shaqeeyey eh, khibrad dheerna u lah Een, maxaa la yidhaahdaa een, heshiisyada lala galo shirkadaha eh, baaro batroolka eh, ayaa yacni nala shaqaynayay Een, weliba yacni si adag ayaan arrimahaas yacni inaan yacni eh, lagu eh, een, een, na lagu yacni eh, aqoon la-aan aan yacni wax badan oo aan xaq u leynaha aan naloo siijin ayaan taxadir gaara siinaynay Een, marka een, ma ahayn wax intay yacni heshiis inta lasoo qortay yacni saas waxa si laawi laa waxaasaan rabnaa marka heshiiska waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin laakiin ilaa wa ilaa laba iyo toban eh, block aa laydin siinaa ma ahayn weliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiro close dhahaayo eh, dowladda soomaaliya wixii ay garato ayaa laydin siinaa Eh, tixgelinta taasna xaqay u leeyihiin waa kambani konta midan geliyey inuu ogaado annagana si aan ku ogaano eh, waxa eh, khayraada ee badda ku jiro waa marka saasay ku timid marka laakiin wax oo ilaaba ilaa in la siiyo intaasoo bloog oo bloog ay rabaanna la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro khubarada uu ka midka yahay jamaal qaasim mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan waxaana ay ku doodeen inaysan habboonayn in dowladda soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada soomaaliya ee shidaal qodista waxaa la yidhi marka ay sooma kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso soomaaliya in return beddelkeeda waxa ay ay helaysaa laba iyo toban block oo iyadu ay ay dooranayso dion preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho soma block labadaa laba iyo tobankaas block dawladda okay dhahday way u saxiixday hadday u saxiixday ayna maxaan ku idhahdaa horta meesha ummadda soomaaliyed ka wada qayliyeen taasay ahayd in sisma la qabto lacagna lagu bixiyo haddana abaalmarintuna ay noqoto waxaa ayada hawsheeda way gudatay way ka soo baxday heshiiskeedii way qoratay way ka saeexdatay marka de waxaa looga fadhiyaa ummadda xukuumadda soomaaliyeed wixii ay saeexday in inay ka soo baxdo midaa jirto laakiin oo ah waxaa la siiyey notice of application wax loo saxeexay oo saeexa oo laysinka waa ka duwan yahay kaas saeexa laysinka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidkaas soo gasho markaas ayaa la siinayaa su-aashaase waxay tahay laba iyo tobankaas bloog weli ma ayaday u xiran yihiin bidqaankood ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka lala samaynayo saasa lagu siinayaa bloogyada waxa weeye waxay kamid yihiin bloogyada ugu fiican haddii saasay dhacdo dee shirkadihii kale bay iska fariisanayaan waxay suganayaan inta sooma isa qaadanayso markaas ka bacdina slip obay sameyne shirkadaasi ka gadane ayagana markaas samaysanayo
walaaca ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga beddeli karin wadaxaajoodna aan dib looga geli karin khubaradu waxa uga digeen dowladda soomaaliya inay taxaddar weyn ka muujiso qaabka ay ku gelayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf uu inala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waatan maryan qalanjo oo inala socodsiinaysa
dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaa jira ganacsiyo kala duwan oo ay ka sameeyeen dunida meelo badan oo ka mid a waxaa isweydiin mudan xilligan ma tahay xilligii ugu habboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adaafaheeda soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka soomaaliya oo ma tahay waqti marxaladihii adkaa ee soomaaliya ay soo martay waxuuna ay iska bedeleen waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgalaya cabdiwahaab col ujoog iyo cabdiqaadir axmed faaraax oo labaduba ah soomaalida nairobi ku sugan markaasi ka mid a waxaan ku bilaabayaa cabdiwahaab colojoog dadka maalgashiga ku samaysay dalalka afrikada ah ama yurub waxaa uga fiican in ay soomaaliya ka sameeyaan maxaa yeelay soomaaliya kambaniyaal baa joogo ganacsiga iyo businesskana wuxuu ku fadhiyaa muhiim weeye in dalkaaga hooyo aada wax ka dhistataan businesska nin kastoo business rabo inuu sameeyo gobolka wuxuu ka samayn karaa gobolladuu ka samayn karaa magaalo madaxduu ka samayn karaa waa tahay cabdiqaadir soomaaliya hadda business maaragtay soomaalidu ay ku samayso aniga iima muuqato fikraha waayo xagga istaraatiijiyadu markii laga fiiriyo waayo businessku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisii iyo hantidiisii sibuu meesha gelinayaa marka iima muuqato in macnaha maanta xag amni ahaan markaan ka fiirno dhinac walba inkastoo meelo maaragtay soomaaliya ka mida amni ay yihiin sida puntland oo kale iyo somalilan oo kale iyo way jiraanin xagga koonfurta markaan si fiican aanu u fiirino oo maaragtay xagga amni ahaan iyo maaragtay aanu ka fiirino iima muuqato hadda maaragtay in qofka lagu dhiirigeliyo in uu maaragtay hantidiisa meesha geeyo horumarka sameeyo ganacsi waa tahay een cabdiqaadir laakiin cabdiwahaab wuxuu dhahay iyadoo xaalado adag meelaha qaar ay ka jiraan haddana dadka rabshadaha ka wada soomaaliya koonfurta aad sheegtay qeybo ka mid a ganacsiga iyo siyaasaddu maadaama ay kala duwan yihiin dadkaas dhibaatooyinka wada ayay ganacsada laftirkoodu mise dadka maalgeliyaashu ay la macaamili karaan si ay wadankii maaragta horumarkiisa usii wadaan taa ma ku muuqataa wallaahi maaragtaaye anigu fikrad ahaantayda ima muuqato waayo maaragtaaye markaad business aad sameynaysid waayo waa meesha waa in maaragtaaye amni ka muuqdaa ifafaalo ka muuqdaanin marka qofku wuxuu fiirinayaa meesha maaragta hantidiisa uu gelinaya ma u qalantaa mise uma qalanto taasuu marka hore fiirinayaa marka anigu waxaan oran lahaa maaragtaaye dadka ganacsatada ah oo maaragtaaye maalkooda inay gashadaan dalkooda in horta wadankii laga shaqeeyo amni ahaan looga shaqeeyo dhinac walbaba markii taas ay timaado ififaalo macnaha wadankii lagu maalgelin karo oo investment lagu samayn karo markaas kadib ayay imaan kartaa in maaragtaaye ganacsi laga sameeyo wadanka waa tahay cabdiwahaab marka aad tiraahdo nima dadka ganacsiga ka shaqeeya iyo siyaasadda dadka ka shaqeeya isku mid maaha marka ganacsatada safe ay u tahay wadanka way diigi karaan aad tiri waxaa taas kasoo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagula sameeyo waa dad wadankii maalgeliyey meelahay maalgeliyeen sida hoteella goobo ganacsi aa arkaysaa mararka qaar in fale lamni xumo laga fuliyo sidoo kale dadka markaa meeshii ay ganacsi ka sameynayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meeshaas ka jira marka sharciyadii iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxa maaragtay ergagixiisa isma keenayso sidee u malaynaysaa inay ugu dhiiran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadankii walaale run ahaantii dalka waa dalkii hooyo waayo hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan waan ognahay in ay jiraan caqabado oo yaryar ah oo xagga ganacsiga ah runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda dadka guryaha hadda la sheegayo aad leedahay hoteelada iyo dhibaatada lagu sameeyo waa waa hoteelo ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale dhaqdhaqaaq kale lagu arkay marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddaad adigu dhisanin nin kuu dhisaayo ma jiro haddaad adigu hantidaada gashaninna dalka kaletana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidii laga qaataa jiro oo hadda gacan maran dad waxaa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba maba maba guuraysid maba ka guuraayo so cabdiqaadir waa ku imaanaya cabdiwahaab adigaan rabaa inaad sii wadid waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta soomaaliya laftirkeeda dadka ganacsatada ee soomaaliya ku dhiirraday in ay ganacsigooda maaha dadka tegey laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meeshii ka dhigteen eriya u xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay aada waxyaabaha ama ay keenayaan ee ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan lahayd haddii ay dawo ahaan lahayd haddii ay dhar ahaan lahayd qualitigooda ama canshuuraha waxyaaba lamida controolkooda uu meesha oga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan marka amni xumida laftirkooda ay qayb ka yihiin kuwaa sii joogaa la dhihi karaa kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago waddanka wax damco inuu wax maaragtay straight ah ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaabaa inuu caqabado kala kulmo ka waran arrimahaas way jirtaa arrintaas kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jiraan ee kambaniyadu mid walbaba shaqo gaaruu leeyahay meeshaan tartan baa jiro tartankana soomaalida ay u fiican tahay maxaa yeelay- tartankii waa qoriyaa laleeyahay soomaaliya maya wax qori la yidhaahdo ma jiraan qori wax la yidhahdo ma jiraan dalkii soomaaliya waxay noqoto xisbiyuu noqday qabiil waa ka baxay xisbiyuu noqday maanta gobolkaas haddaad tegtid eh, puntland haddaad tegtid meesha la yidhaahdo jubbaland haddaad tegtid eh, meesha koonfur galbeed xisbiyaa joogo xisbiye waxaa laga yaabaa inay labaatan xisbiyood ama shan iyo toban xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin marka xisbiye ayay isu bedeshay soomaaliya Eh, qabaali- qabaalaydkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo eh, meeshaan anaa haystay iyo anaa wax keensanayana waa laga baxay dal dalka waxaa wuxuu u baahan yahay dad buu u baahan yahay marka maalgasho ganacsi xora waa ee ka hirgeli karaa baa waa leedahay ka hirgeli karaa gana- ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabyaa aad dhistid haddaadan adigu awoodin inaad dhammaystirtid haddaad soo geshid waad dhammaystir kartaa
aaday mahadsan tahay maryan maxamuud bare oo nala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka muraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
intu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee maraykanka ee sannadka soo socda ee laba kun iyo labaatanka kasakoo kuwa ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxaa iyaguna jira kuwa aan weli shaaca ka qaadin hase yeeshee saansaantooda laga garanayo waxaa iyaguna jira kuwa dadweynaha maraykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen dadka ilaa iyo hadda soo banbaxay waxaa ka mida tiro dumar ah oo u badan xubno ka tirsan aqalka sanadka sida uu sharxaya gelyaqaanamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka wada tirsan waxaa ugu horeeya senatarada ka soo jeeda gobolka massachusetts ee la yidhahdo elizabeth warn waxaa kale oo ka mid ah senatarada ka soo jeeda gobolka minnesota amy clobshar waxaa ka mid ah senatarada ka soo jeeda gobolka california kamala harris waxaa ka mid ah senatarada ka soo jeeda gobolka new york christen gillibrand waxaa kaloo ka mid ah representativeka ka soo jeeda gobolka hawaii tulsi gabbard marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad daqiiqad kasta iyo saacad walbana waa la filan karaa inay kusoo biiraan kuwo kale sida aynu soo xusnay dumarkaasi soo banbaxay waxaa ka mida emy clobishar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu uu aad u qaboobaa kaasoo ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolkeeda minnesota
ma lihi matoor siyaasadeed kama soo jeedo dad lacag leh hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan waxaan leeyahay qoys waxaan leeyahay saaxiibbo waxaan leeyahay deris iyo adinka dhammaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha dhammaantiin intiinna guryaha naga daawanaysa dhammaantiin intiinna doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka
dhinaca ragga dadkaan iyagu sheegin inay tartanka qayb ka noqonayaan hase yeeshee ay dadka maraykanku sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden kaas oo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyey uu kaalinta koowaad gelinayo haddii haddaba uu go'aansaday inuu tartamo fursad intee la eg ayuu leeyahay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka virginia horta sidan odaygan joe biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday marnabana meel wanaagsan ma soo gaadhin doorashada qaybteeda hore la yidhahdo primaryga ayuu inta badan ku hadheeyey ma aha nin runtii aada codkor u ahna maaha oo runtii dadka soo jeedin jira maraykanka codkarnimada la isku dhaafaa ma aha nin saasa isagu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore maxaa la odhan jiray lafdhabarka dimuqraadiga dadki waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isagaa hogaaminaya inkastoo aanu ku dhawaaqin laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin laakiin runtii marka iowa iyo new hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore u malayn maayo waayo dadku ma jecela badankoodu waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ah independenceka loo yaqaanaa waxay jeclaan lahayn qof dhalinyara ama dhexdhexaada dadka dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba qaati baa laga taagan yahay isaga iyo odaygan berny sandersba u malayn maayo inay dadku xiiso badan u hayaan aniguse waxa weeyaan labadaas beto orog iyo elizabeth warren haddaanay dee dumarnimo reebin intaa un baan arki karaa wixii kaloo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko inkastoo magaciga la tuurtuurayo laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara donald trump dhinaca kale ganacsada horey madax uga ahaa shirkadda kafeega iibisay starbucks oo lagu magacaabo howard sholts ayaa si weyn loo hadal hayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax bannaan oo labada xisbiya ee waaweyn aan midkoodna matalaynin haddaba intee ayay la eg tahay fursadda mr sholts horta runtii waddanka kanu sidaad og tahay dee iska cunsuridayo badanina way jiraan oo ninkan wuxuu kasoo jeedaa dee yuhuud buu kasoo jeedaa reer ahaan ta kale runtii nin business weyn nin shirkada weyn le sida donald trump ayaa dad dadka maraykanku hadday arkaan dee nin sida donald trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda laleeyahay ninka lacag unbuu ku helay wixiise wax kale kuma helin Eh, runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninka kanu hadda hadduu u ordo madax banaani ama independence dhibaatada wuxuu u keenayaa because nin dimuqraadi ah dhibaatada wuxuu u keenayaa uun qofka dimuqraadiga ah marka hadduu shan boqolkiiba shan ama boqolkiiba lix uu ka goosto dimuqraadiga waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa Eh, lama hubo eh, eh, maanta dhowr qof aan wada hadlayna waxay ku leeyihiin ba ninka kan kofegiisa starbucks waaba in la iska daaya hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasadda xumaanta u marayso ma aragtay marka runtii en, en, u malayn maayo en, inuu ordi doono anigu sidaan filayo iska hanjabaad buu sameynaya waayo dee ilaa iyo taariikhda la ogyahay beryahaas amaba anigu maba xasuustaba nin en, independent oo madax banaan oo ku guulaystay en, madaxweynenimo waayo labadan xisbi en, waaweyn ee lacagta iyo awoodday daba socdaan kuwanba badanaaba labada garab unbaa ku guulaysa malaha ninka ay dadka badankiisu hadlayaan waa beta o'rourke oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka texas master o'rourke waxa uu bishii nofembar la tartamay ted cruz oo ah senatar kursigaasi difaacanayay inkastoo guuldaraystay haddana master o'rourke dhibci uu ka keenay gobolka texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxa ay leeyihiin waa mid ka mida dadka la tartami kara madaxweyne donald trump sida uu mar kale sharxayo garyaqaan amiin haaruun waxaa muddaba la hadalhayay beto o'rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay in uu maaragtay noqdo governorka ama ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka texas gaar ahaana wuxuu kasoo jeeda magaalada el paso ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcaddaa inuu maaragtay uu kasoo muuqan doono murashaxiinta sanadkan weli inkastuuna ku dhawaaqin laakiin wuxuu muujinayaa saansaan aada moodo inuu qaban inuu ku dhawaaqi doono isaguna shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu kasoo jeeday ee alpaso ee ku taala xuduudda gobolka texas uu laleeyahay dalka mexico isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan paalasiyada ama maaragtay go-aamada madaxweyne donald trump meel aan ka fogeyn oo u jirta qiyaastii hal kilomitr iyo bad halka madaxweyne donald trump isaguna isu soo bax ballaaran uu shalay ku qabtay kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka maraykanka uu laleeyahay mexico
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay siyaasiyiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sannadka soo socda ee laba kun iyo labaatan intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
maraykanka waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan halkaad weli dhegeystayaad nagala socotaan waa washington haatana balxuseen barre aadan ayaan ka codsanayaa inta uu hadba wakhti uu noo saamaxo qodobadii warka ugu dorka roonaa mahadsanid ibraahim qarax lagu xidhay gaadhi ay ciidanka boolisku leeyihiin ayaa sababay dhimashada sarkaal xigeen ka tirsanaa ciidanka kana howlgelayay saldhigga degmada hodan oo lagu magacaabi jiray xasan dheere qaraxa ayaa la sheegay in lagu xidhay gaadhiga waxa uuna ku qarxay xili uu marayay dhismaha saybiano ee magaalada degmada hodan ee magaalada muqdisho xubnaha golaha koongareska ee wadahadalladu u socdaan ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah si looga hortago in mar kale howlaha xukuumaddu ay xidhmaan labada dhinac ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha mudanayaasha koongareska ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo lagu talagalay in xayndaab loo sameeyo siddeed iyo siddeetan kilomitir oo ka mid ah xadka maraykanka iyo mexico madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxa uu dalbanayay in ka badan shan bilyan oo dollar si loogu dhiso derbiga uu horey u ballanqaaday siihayaha xilka xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka batrick shanahan ayaa maanta oo salaasaha booqday dalka ciraaq xogayaha kumeel gaarka ee gaashaandhigga maraykanka ayaa ciraaq kula kulmaya saraakiisha ciidamada ee dalkaasi iyo madaxda dowladda ciraaq labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq shan kun iyo laba boqol oo askari oo maraykan ah ayaa haatan ku sugan dalkaasi waxaana hawshoodu ay tahay tababarka iyo talasiinta ciidamada ciraaq ugu yaraan toddobiyo toban qof ayaa ku dhintay dab maanta oo salaasa ah ka kacay hoteel ku yaala indiya ka hor intiaan waagu beriyin dabkan ayaa ka kacay hoteelka lagu magacaabo arbit balace oo ku yaala bartamaha magaalada delhi waxaana la arkayay sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare hoteelka warbaahinta gudaha ee dalka hindiya ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayayay in ay dabkaasi ka baxsadaan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xuseen bare haatanna kusoo dhowaada codkii fanaanada luul jelaani galabnimo waxaa wadadarida kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anuga ibraahim xasan daandurey soo saaran wuxuu ahaa jim freer intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News.